aroor wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington waa subax axad ah lixda bisha maraj ee sannadka labada kun labaiyo labaatanka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban efemyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood iyo bogga internetka ee v o a somaali com saacadda afrikada bari waa lixda iyo barkii aroornimo idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah maamulka gobolka gedo oo ka jawaabay kulamadii kismaayo iyo guddiga qiimaynta doorashooyinka gobolka gedo marka taasaa marka keento saxaafadeedka inaanan aqbalin wax heshiiska aan ku jirin heshiiska kuma jiro abukaato cumar dhegay iyo guddigiisa kuma jiraan laakiin heshiiska waxaa ku jira heshiiska waxaa ku jira guddiga doorashada heer federaal guddiga xalinta khilaafaadka
waxaad sidoo kale maqli doontaan qiimaha shidaalka iyo saliidda afrika oo sare u kacay tan iyo markii uu bilowday duulaanka ruushka uu ku qaaday yukrain iyo warar kale oo ku saabsan soomaalida iyo caalamka balse intaas oo dhan waxaa ka soo horreeya warkii caalamka madaxweynaha maraykanka jo biden oo xalay khadka telefoonka kula hadlay madaxweynaha ukrain valadimir zelenski ayaa sheegay in xukuumaddiisu ay aqalka kongares in xukuumaddiisa iyo aqalka kongareska maraykanka ay si dhow ugala shaqaynayaan ay si dhow u wada shaqaynayaan sidii ay lacago dheeraad ah ugu diri lahaayeen ukrain biden ayaa mar kale ku celiyey sida maraykanka ay uga go'an tahay in uu dhan walba ka taageero dadka iyo dowladda ukrain isaga oo ammaanay geesinimada iyo iska caabinta dadka ukrain ay kala hortageen ciidanka ruushka dhinaca kalena madaxweynaha ruushka valadimir putin ayaa sabtidii ka digay in qarannimadii ukrain ay ku jirto xaalad halis ah isaga oo cunaqabataynta ay reer galbeedka saareen ruushka la barbardhigay sida dagaal la iclaamiye oo kale magaalada mariupol ee ukrain ayaa weli ku jirta xaalad go'doon ah kadib markii ay ruushka si ambaqaadeen sabtidii duqaymaha dhinaca cirka ah oo ay maalmahani ka wadeen waxyar kadib markii uu burburay xabad joojin ayay dadka ku nool magaaladaasi dib ugu laabteen meelaha gabaadka u ahaa dagaalka oo axadda maanta ah galay maalintiisii koob iyo tobnaad ayay ciidanka ruushka weli sii wadaan duqaymaha ay ku hayaan magaalooyinka waaweyn hase yeeshee weli ma jirto magaalo weyn oo ay qabsadeen marka laga reebo magaalada kherson in ka badan hal dhibic shan milyan oo ruux ayaa la xaqiijiyey inay ka qaxeen colaadda ukrain madaxweynaha kumeelgaarka ah ee dalka burkina faso paul henry damiba ayaa sabtidii ansixiyey xukuumad kumeelgaar ah taas oo uu ku jiro wasiirkii hore ee gaashaandhigga ee dowladdii la afgembiyey ee madaxweynihii hore ee dalkaasi roog kabore damiba ayaa sabtidii loo caleemo saaray madaxweynaha burkina faso si uu u hogaamiyo dowladda dalkaasi ka arrimin doonta saddexda sano ee soo socota damiba ayaa horboodayey afgembigii ay milatariga talada kaga tuureen madaxweynihii hore bishii janaayo ee sanadkan xukuumaddiisa cusub ayaa waxaa hogaaminaya albert wadwaro oo ah dhaqaalayahan loo magacaabay xilka ra-iisul wasaaraha afgembigii burkina faso ee bilowgii sanadkan ayaa ahaa kii afraad oo muddo siddeed iyo toban bilood gudahooda ka dhaca galbeedka afrika waxaa ka horreeyey maali oo laba jeer uu afgembi ka dhacay iyo mid kale oo ka dhacay dalka guinea warkii caalamka ayaa intaasi nagaga dhan halkaaad nagala socotaana waa v o a subax wanaagsan ayaan hawada idinka leenahay aan ku bilowna ee maamulka gobolka gedo ayaa qaadacay go-aanadii ka soo baxay guddiga uu ra-iisul wasaaraha soomaaliya u saaray qiimeynta deegaan doorashada labaad ee jubbaland ee garbaharey guddoomiyaha gobolka gedo ayaa mar kale ku celiyey in garbaharey ay amni tahay doorashadana lagu qaban karo guddoomiye axmed buule garaad ayaa khadka telefoonka ugu warramay wariyaha v o eda zahra cabdi axmed bismillahi war saxaafadeedkanaga wuxuu ku saabsan yahay sahro waa arrimihii doorashooyinka iyo isqabadqabadyadii maalmahan socday oo labada deegaan doorasho ah oo ahayd in lagu qabto doorashada garbaharey waktigeedii markii la gaaray kismaayona doorashadeeda ay qabsatay garbahareyna la rabay in doorashadeeda ay qabsato yaa waxaa dhacay in wax aana ku jirin heshiiska toddoba iyo tobankii sebtembar kii baydhabo kii dhuusamareeb iyo intii arrimood oo laga wada hadli jiray oo intaas maalin walba lala daala dhacahayay dabadeedna lagu heshiiyey sebtembar toddoba iyo tobankeeda inaysan cidna waxna ka bedeli karin waxna kusoo dari karin arrinteeda waxaa dhacda marka in ra-iisul wasaaraha dalka guddi uu magacaabay guddigaasoon waafaqsanayn maarata xeerkaas toddoba iyo tobanka sebtembar maxaa jira guddoomiyihii guddiga doorashada hadde waa heer federaal iyo heer state iyo guddiga xalinta khilaafaadka saddexdaas guddi baa doorashada shaqo ku leh ra-iisul wasaaraha marka wuxuu sameeyey guddoomiyihii guddiga doorashada soomaaliya yaa nin la dul saaro layiri ku-xigeen baata adigana ninkaanaana shaqada wadaayo meel walba soo kormeeray marka waxaan fahmi weyn inay noqotay marka guddigaas asagaana guddi annagaan aqoonsanayna maaha guddi aan aqbalayna anuusan ahayn wey war-saxaafadeedkanaga mana soo dhoweynayno mana aqbalayno mana noo imaanaya waa gartay bal dhinaca kaleeto marka la eego adinka maxaad ku diidaysaan guddiga hadday intay qiimeeyaan ay fiiriyaan xaalka siduu yahay degmada siday tahay ee magaalada garbaharey iyo guud ahaanba gobolka iyo in doorashada lagu qaban karo hadday indha indheeyaan maxaa dhibaato ku jiro dhibaatada dhibaatada ku jirta waxaa weeye heshiiska haddii inta la heshiiyo oo ummad ay heshiiso haddii aad aragtaa layidhi dad is haysto waxay isku haystaan waxaan meesha ku jirin yaa meesha laga bixiyey ama waxaan ku jirin baa la soo geliyey annagu sida ay hawsha u socotay oo si wanaagsan ugu socotay kismaayoin ay ka bilaabatay annaga garbahaareyna aan sugayno ciidamada amison booliiskana ay noo yimaadeen booliis federaalka soomaaliyana ay imaadeen doorashadana loo diyaargaroobay howlashiina waxoo dhan la habaystay haddii cid wax kormeeraysana ra-iisul wasaarihii qaranka oo doorashada isaga madax u ah uu yimid uu habeen iyo laba maalin joogay kadib ay imaadeen afarti maamul goboleed marka laga reebo kaannaga ay xaqiijiyeen haddana in meeshaas meel doorasho lagu qaban kara kadib muqdisho ay isugu yimaadeen muqdisho inta shir lagu wada galay ra-iisul wasaaraha iyo afarti maamul goboleed waxay caddeeyeen garbaharey inay tahay goob nabad ah laguna qaban karo doorasho amnina ay tahay lana isku hadlayn karo tii iyada ahayd ra-iisul wasaarihii hal mar buu dhinaca kale isu wareejiyey marka waxay noqotay arrin annaga marka aan fahmi weynay haddaan kala hadalno kala doodnayna wuu naga qancin waayo oo ma noqone nin naga qanciyo wixii oo yidhaahdo sababtaasaan u lahaa sababtaasaan u sameeyey marka taasaa marka keenta war-saxaafadeedka inaanan aqbalin wax heshiiska aan ku jirin heshiiska kuma jiro abukaato cumar dhegay iyo guddigiisa kuma jiraan laakiin heshiiska waxaa ku jira heshiiska waxaa ku jira guddiga doorashada heer federaal guddiga xalinta khilaafaadka iyo guddiga heer
waaye ma ku kalsoontiin guddiga heerka federaal iyo kan heerka jubbaland ee heer goboleedka ah in intay yimaadaan ay qiimeeyaan xaaladda amaba ay xataa doorashadii sida horeyba loo qorsheynaya ay qayb kaga noqdaan oo gobolka yimaadaan oo ayagu ay qayb garwadeen u noqdaan sahra garbahaarri qiimeyn way soo gudubtay brosesski waxaas lasoo maray bay ahayd markii heshiisyada la dhaqan gelin lahayay waxaa la tegey galmudug waxaa la tegey puntland waxaa la tegey hirshabelle waxaa la tegey koonfur galbeed waxaa la yimid jubbaland intaasoo qiimeyna markii la sameeyey qiimeyntii garbaharre way soo samaysay guddoomiyihii guddiga doorashada doorashada ninkii madaxdu ahaa oo soomaaliya maanta mas-uulkaha ra-iisul wasaaraha nina ugama weynayn isagii baa yimid wuu kormeeray si uu markhaati u helo maamul goboleedyadiibuu soo diray wuu kormeeray kismaayuu tagay wuu kormeeray afarti maamul goboleed baa dana kismaayo loo diray iyagana waa soo kormeeray kormeer waa dhammaad maxaa marka laga kormeeri kow haddii marka guddigaan marka guddiga hadduu marka qabtay guddiga marka dana wuxuu noqday guddi garbaharey bes a soo kormeerayuu noqday oo soo qiimeynaya kismaayo wixii ka dhacay guddi soo qiimeynaya maaha dadka dhibaatada loo geystay baarlamaankoodii la boobay oo derbiyada ku ooyahay iyo dadkii muxuu aha ishir xaqooda la duudsiiyey iyo dadkii intaas gadaashii safarkii safaradii kadib dhibaatadii ka dhacday kismaayo uma dirin dad soo qiimay garbaareo mukulaalna ku dhiman diyaarnu aho hoolashooda waardaysanayo oo le muxuu aha isha guddigii dhalooyinka sugaya iyo ra-iisaaraha wuxuu leeya waxaan u diraya hadda guddi soo qiimay waata hadda waayo hadda doorashada xilligeedii wakti yar ayaa ka dhiman maalmo un ah waatan la qabtay maarso shan iyo tobankeeda marka maxaa ree garbahaarey iyo reegadoo dhanba la gudboon waktigan annaga waxaa nala gudboon ku talinaynaa dad talinayaan nahay oo la boobayo ra-iisul wasaaraha markii annaga aan la hadalnay oon wax si walba oola hadalnay ra-isul wasaaraha waxaan waxaa laba arrimood baa isaga qaldantay sahroy ninkan waxa weeye dadka reer gado oo shacabkaoo mas-uulka uu yahay oo u dhaartay iyo dagaalka madaxweyne farmaajo kala dhexeeyaa ninkaas ka dhex galay marka annagu marka farmaajo iyo asaga waa loo maamul annaga waxa naga qoseeya dee dagaalkooda ma jira waa dad mas-uuliyiin tanada ee madaxda madaxweyne in marka qaab noocaas uu noola dagaalamahayo yaan annaga istusnay noona soo baxda wax kaloo nagu qanciya lawaa weyn manana qancinin manana qancinin hadda maxaa idinla gudboodayaashii annaga waxaan taaganahay heshiiska soomaaliya waxay ku heshiisay waa inay shaqeeyaan
kaasina waxa uu ahaa guddoomiyaha gobolka gedo axmed buule garaad oo u warramayay wariyaha v o e da zahar cabdi axmed dalladda haweenka somalilan ee nagaad ayaa sheegtay in ay hirgeliyeen xarun la socon doonta tacadiyada haweenka ka dhanka ah nagaad waxay sheegtay in tallaabadani ay ka dhalatay kadib markii ay kordhay tacadiyada haweenka loo geysto gudaha somalilan wariyaha v o eda ee hargeysa khadar maxamed cakulle ayaa arrintan ka wareystay agaasimaha fulinta ee nagaad nafisa yuusuf maxamed
maadaama uu tacadiyadani ay maalin walba soo noqnoqonayaan innaga oo dad muslina ah innaga oo waddan nabadgelyo ah joogna maalin walba ay soo noqnoqonayaan waxay dhacday in aanu ka fikirno sidee dadkan wax loogu qaban karaa ama seerfiskani uu dadkan ugu adeegi karaa waxaanu ibafurnay markii doorashadu socotay in tacadiyada ka dhanka haweenka xilliga doorashada la yareeyo amaba aanay dhicin cool centerkan markaasaanu furnay waxaa ka soo baxay riboodkii in loo baahan yahay oo arrintan loo baahan yahay numbarku waa labaatan sagaashan iyo afar twenty ninety four waa waxa weeyaan lacag la-aan moobilka waxba kama goosanayo wuxuu u adeegayaa cid kasta oo tacadi ku dhaco dumar iyo caruurba marka waa lala soo xidhiidhayaa shaqaalo oo carbisan hawshanba ayaa ayaa kombyuutarada aad arkayso dul fadhiya iyaga ayaa markaa u jawaabaya cid kasta adeegii loogu talagalay iyo halka uu marayo ayaa lagala xidhiidhaya waxay u muuqaysanayaan afartanka saacadood iyo toddobada cishaba ee shaqada soconayso haa marka waqti kasta waxay ka dhigan tahay waa la heli karaa waa la heli karaa adeegaas haa waayo halkan sawir baa inooga horteena yaalla guud ama boorka gidaarka wuxuu muujinayaa booliskii qaasatana xafiiska ama meesha qaabilsan caruurta iyo haweenka waxaa soo kale inoo muuqanaya qayb cusbitaalkii waxaa inoo muuqanaya idikoo halka ugu sarraysa ama santarkan adeega fulinaya ah xaggan kale oo isna waaba shalter xaggan kale maxkamaddii xaggan hoose medical report bal haddii dadkayna dhegaysanaya fisaad u tilmaanto si kooban muxuu u taagan yahay shacban waxay u taagan tahay horta marka u horreysa waxaanu qaybinay oo meel kastaoo adeega looga baahanya waxaanu qaybinay publication u sharxaya daabacaad u sharxaya dadkii inuu adeegaasi jiro oo uu lacag la-aan yahay marka intani waa intii wada shaqaynaysay ee marka uu qofka dhibanaha ay lambarkaa soo garaaco adeegyaduu u baahnaa meel kasta oo loogala xidhiiriyay waxa weeyaan waa siday isu isu u wada shaqaynayeen waan adigaa arkaya fallaadhuhu siday kuu tusayaan marka waxa weeyaan markii ugu horreysay somalilanna laga furo gobollada somalilan oo dhan cid kastaa way soo garaacaysaa waa nambar aan lacag la-aan ah adeegaasna bixinaya haddii adeeg sharci qofku u baahan yahay hadduu adeeg caafimaad u baahan yahay mid maskaxeed iyo mid jireed wax kasta oo uu baahan yaho adeega waxa weeyaan qaybtanaameen in loogu talagalay in dadka lagu qaabilo ama kuwii dhibaataysan ama kuwii kuwa dhibaataysan kasoo warbixinayay marka adeeg kaa ka waran waxa weeyaan woman waxa weeyaan healing center weeyaan dumarka iyo caruurtaba waxa weeyaan waa meel la keenayo qofka dhibaatadii ku dhacday ayaa runtii counseling baa laga siinayaa talaa laga siinayaa maadaama qofkani dhibaatoobay oo maskaxiyan iyo jir iyonaba dhibaato ku dhacday waa meel loogu talagalay horta in qofkii waraysi la siiyo caafimaadkiisii iyo runtii la eego marka uu qofkaasi maxay ahayde uu warbixintaa bixiya mar iyo laba maaha isagoo furiyu kusoo noqonayaa waa meel runtii psychology ahaan loogu talagalay inuu qofku markuu soo galaba uu dego cidda taladaa siinaysa ee taladaa bixinaysa waa cid u carbisan runtiina ma aha xog cid lala wadaagayo waa xog u siir ah qofka bixinaya adeegaas iyo qofka dhibanaha halkan adeegyaa waxaa ku sawiran adeegyaha lagu talagashay inaad bixisaan oo maxaa ka mid ah
waxaa ka mid a adeeg caafimaad waxaa ka mid a adeeg sharci iyo in loo gudbinayo cidaha kale ee hawshan ka shaqeeya shaqooyinka ay u qaban karaan saddexdaa adeeg baa isku daba qoran khaasatan dumarku waxaa la tilmaami jiray in dhibaatooyinka ku dhaca een, meelay geystaan iyo inay ugu yaraan xataa ka xishoonayeen inay ka warramaan dhibta soo gaadhay dowrintee lag uga ciyaari karaa xaruntani aad furteen in haweenku ay ku dhiiradaan dhibkooga ay soo bandhigaan oo arrinta horta khadra waad mahadsan tahay markii hore aanu arintan in xilligii doorashada furaynay waxa loogu talagalay wuxuu ahaa women situation room oo loogu talagalay un mar xiliyadaas adag in dhibaatada dumarka soo gaadha laakiin riboodadii ka soo baxay waa sababta keentay in bildinkan aad arkaysa loo dhiso een, waxaasoo adeega iyo isdaba socda loo sameeyo waxa keenay arintaasaa keentay weliba waxaanu aaminsannahay annagu ka haween ahaan in riboodada la bixinaya ay ka badan tahay dhibaatada taala oo dadkeenu ay runtii arintan la xishoonayaan inta ka xishoonaysaa badan marka een, hawshan way dhiirigelisay oo maadaama riboodkaanu helnay waxaanu aragnay inay dadku marka life arintan ay iskugu imanayaan oo qofku kusoo hor istaago iyo markuu telefoon kasoo hadlaya xogtuu bixinayo
taasina waxa ay ahayd agaasimaha fulinta ee dallada haweenka somalilan ee nagaad nafisa yuusuf maxamed oo hargeysa ugu warantay waryaheena khadar maxamed cakulle dagaalka ka socda dalka ukrein iyo duulaanka uu ruushka halkaasi ku qaaday ayaa keenay in sare u kac uu ku yimaado qiimaha shidaalka ee dunida dalalka afrika ayaa ka mid ah meelaha laga dareemay sare u kaca qiimaha shidaalka halkii barmiil oo horey u ahaa shan iyo siddeetan doolar ayaa hadda gaaray boqol iyo labaatan doolar haddaba faahfaahin ku saabsan arrintan ayay zahre cabdi axmed ka wareysatay naafic maxamed cumar oo ka mid ah ganacsatada shidaalka afrika
saar waa mahadsan tahay waxaa bishii sanadka bilowgiisa waxaa bilaabay in sarawkaac uu ku imaado shidaalka caalamka ayadoo ay la xiriirto arrimihii oo koronaha markii laga soo koday dhaqaalaha caalamka iyo filashadii la filaya in dhaqaalaha caalamka uu kor u go-o ayadoo saas ay jirto ayaa haddana waxaa bilowday colaadii ruushka iyo ukraine ka dhexaysay taas ayaa waxay sare usii qaaday shidaalka caalamka in uu si haleela u kaco ayadoo wakti dhow aan la filayn inuu intaas gaaraayo waa garta hadda marka saameynta uu shidaalka ee sicirkiisa ku yeeshay colaadda ukraine waa mid intee la-eg qiimaha barmiilka a meequu tagay meequse awl ahaa dhammaadkii sanadkii tegey barmiilka wuxuu ahay lixdan iyo sideed dollar inta u dhexeyso ilaa lixdan iyo sagaal laakiin waxaa dhacday in si haleela oo hal mar uu ku gaaray siddeetan iyo shan bartamihii bishii february arrintaasna waxaa saameynta ugu weyn ay yeelatay ahayd in ay soo baxday saliiddii mushkiladii ka aloosaneed ukraine iyo ruushka laakiin waxaa kaloo la socotay ayadana in wadamada soo saara saliidda ama dhoofiya opec plus ee ayagana ay ku adkeysteen inaysan siyaadinin productionkoodii oo la filayay bishii january iyo february inay kor u qaadi doonaan waxaa jirtay heshiis lagu gaaray sanadii tagtay bishii july in productionka la siyaadiyay boqol afar boqol oo barmiil maalintii ayadoo taas oo laga duulayo bishii march waxay wadamadaas haddana hoosta ka xariiqeen inaysan siyaadi doonin saliidda ay soo saaraan hadeer waaya marka bal waxaad iiga warantaa hadda ujeedadeedu waxay tahay waxaad ii yara sharaxdaa xiriirka ka dhexeeyo dagaalka ruushka uu ukraine ku qaaday iyo sicirka shidaalka ee kor u kacay dadka aanan garanaynin in ruushka saliidda wax badan soo saarayay ama dhuumihii shidaalka ay ku jireen dhinaca ukraine maxaad ugu fasiri lahayd
ugu horreyntii ruushka wuxuu ka mid yahay wadamada ugu horeeya ee shidaalka soo saaro saliidda caalamka iyo gaaska intaba ruushka waa soo saaraha saddexaad ee saliidda kayrin ee caalamka waana waana wadanka ugu weyn ee u dhoofiyo gaaska gaaska dabiiciga yurub haddaba sidaasay tahay colaadan iyo cunaqabateenada la saaray ruushka isbuucii lasoo dhaafay waxay walaac ku abuurtay wadamadii shidaalka gadanayay iyo bangiyadii la tacaamulay intaba waxaa dhacday bishii february toddobiyi labaatankeedii laba shirkadooda waaweyn oo yurubyana sida b b iyo shell in ay ka baxeen heshiisyadii ay kula jireen shirkadihii ruushka sida rosneft iyo gazbrom mashaariicdii ay ka wadeen ruushka kuwaasoo ayadana la filaa in waxsoo saarka saliidda ee shirkadaasi qaybta ka cayeen inuu hoos u dhici doono ruushka waa wadanka saddexaad ee soo saaro caalamkana wuxuu sablaagareeyaa ama uu bixiyaa boqolkiiba sideed saliidda caalamka laga isticmaalo marka cunaqabateenadaas hadda la filayo in la saaro wadanka ruushka waxay saameyn weyn ku yeelan doonaan saliidda caalamka loo suuq geeyo waa gartay waa gartay bal waxaad iga warantaa marka dhinaca afriko sidee ayay saameyn arrintaas ugu yeelata africa waa wadan waa qaaradda keliya net importer ah ama gebi ahaanba soo dhowsata shidaalka ceeriin marka la sifeeyo haddaba marka ayadoo la og yahay saliidda caalamka ceeriin inay kor u kaceyso wadamada africa oo dhan ay saliidda soo dhoofsado ama wadamada caalamka oo dhan oo saliidda soo dhoofsado way saameynaysaa saliiddaas hadda xaaliyan waktiga la joogo wadamada east africa waa laga dareemaya sarukaca saliidda boqolkiiba labaatan ilaa soddon iyo shan in isbuuci lasoo dhaafo kor ugu kacay
kaasina waxa uu ahaa naafac maxamed cumar oo u warramayay wariyaha v o eda zahra cabdi axmed dowlad deegaanka soomaalida etoobiya ayaa waxaa ka jira sare u kac la xidhiira qiimaha shidaalka ee gobolkaas wasiirka xafiiska ganacsiga iyo gaadiidka ee dowlad deegaanka etoobiya ayaa v o edu u sheegay in inkastoo weli ay jiraan culeysyo dhanka shidaalka ah ee deegaanka haddana ay dadaal xoogan ugu jiraan sidii shidaal ku filan ay deegaanka uga heli lahaayeen waryaha v o eda maxamed cabdikariim gaata ayaa warbixintan inooga soo diray magaalada jigjiga
aad iyo aad baad u mahadsan tahay arinta shidaalka shidaalku waa run culeysyada badan ay amaan u jireen siiba shidaalka naaftada ma aha baansiinka ayay culeysyo ka jireen taasna wax keligeena ma aha waa wax aan dalkao dhan la qabno dadaalaan ugu jirnaa marka in macnaha baansiinkaasna deegaanka sidii aanu rabnay ugu yimaado adigu anagii wasaaradii ganacsiga ee heer federaal macnaha waanu ka wada hadalnay ba ahayd in qondadii deegaanka loo soo kordhiyo xagga baansiinka ah
waa tahay inkastoo xukuumaddu sheegtay in arrintaasi wax laga qabanayo islamarkaana shirar badan laga galay haddana weli waxaa muuqata in xaaladdu ayna sidii saxda ahayn bal arrimahaas marka weli maadaaman waxba iska bedelin maxaad ka qabteen arrinka waxbaa laga qabtay xukuumaddu shaqooyin fiican baa laga qabtay ba ahayd adigu dadaalo ayaan ugu jirnaa inkastoo baahiyaha shidaalku iminkan maadaama abaaro ay wadankeena ka jiraan ee deegaankeenaba ka jiraan baahidooduna aada u badan tahay xukuumaddu waxaan dhihi karnaa si fiican bay wax ugu qabatay oo hadda wax ciladaha kama jiraan ee culeysyadii toddobaadyadii aanu soo dhaafnay jiray ma jiraan oo xukuumaddu ay xalisay waa tahay mudane wasiir adigoo mahadsan waxaa jirta in shidaalka deegaanka yimaado uu ku yimaado kootaa islamarkaana ay dowladda dhexe ee federaalka kabis ku samayso haddana waxaa la arkaya in shidaalkiiba la waayo mararka qaarna ciriir uu galo arrintaana way soo noqotay iyadoo dadka qaarna ay sheegaan in shidaalka deegaanku ka baxo marka soo lama dhihi karo waa maamulxumo iyo kartidaro dhankiina ah annagu xaggeena dadaal baanu samaynay xukuumad ahaan laakiin in kastoo kaalmaha ku yaala deegaankeena ay aada u yaryihiin halka deegaanada kale saddex boqoloo kaalmood afar boqoloo kaalmood ay ku yaalaan anaga deegaankeena waxaa ku yaala siddeetan iyo kow kaalmood waa deegaanka intaa ballaarkiisu leegyahay oo waa deegaanka ugu ballaaran etoobiya oo kaalmaha ku yaalana siddeetan iyo kow ay yihiin marmar waxaa dib u dhici kara dalabka kaalmaha ayaa dib u dhici kara taasna ayaa culeysyada keentay hadda adigu xagga shidaalka wax dhibaato haddi ka taagani ma jiraan baan dhihi karnaa waa tahay mudane wasiir adigoo mahadsan maxaa ka jira warar ka sheegay in dhowaan aad warqad u qorteen dowladda dhexe kadib xilligii shidaal la-aanta deegaanka ee ka jirtay islamarkaana shidaalka loo gudbinayay dhanka xadka sida la sheegay oo aad kaga codsateen in laydinka joojiyo kootaaga shidaalka maadaama aydan kontarooli karaynin arrimahaas maxaa ka jira
arrinkaas arrin iska barbagandaha weeyaan nimcada usoo socotaa shaqsi diidi kartaa shaqsi diidi kara ma jirto annagoo nimcada deegaankeena usoo socotaa inaan iraahno gacanteen intaan waraaq ugu qorno aan iraahno inaga joojiya taa waa wax dhici kara maaha waa wax barbagandaah la fadiye weeyaan waxba kama jiraan waa tahay haddii aan usoo noqono dhanka maciishada kasako marka laga yimaado baahida shidaalka deegaanka waxaa jira sixir barar baan oo dhanka maciishada kaasoo si weyn u saameeyey dhammaan deegaanka arrimahaas maxaad ka qabateen arrimaha sixir bararka waa run way jireen adigu la halgan dheer baanu kula jirnaa oo weli waan wadnaa halgankii xuduudna waanu ku noolnahay oo wayna saameynaysaa maadaama soomaaliya oo kaleeto waxa laga isticmaalayo lacagta caadiga ay isticmaalana dollar tahay annagana birkii aan isticmaalayno taabaa keeni karta maadaama dollarkiina la waayey dadkeenana markay raashin soo iibsanayaan dollar la rabo oo dollarka lagu iibsanayo marka taas baa keeni karta marka maciishadan adigu la halgan baanu ku jirnaa insha allahu tacaala taasna waxaan rajaynaynaa inaan ku guulaysano haddii ilaah
kaasina waxa uu ahaa wasiirka deegaanka ee ethoobiya malow ibraahim oo u warramayay wariyaha v o eda ee magaalada jigjiga maxamed cabdiraxmaan gaata haatanna dhinacii heesaha haddiina aan aadno waxaan idiin soo qabanna fanaanka dayax dalnuush hestaasi ayaa dhegaystayaal ugu dambaysay idaacaddeenii subaxnimo idaacadda waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo subax wanaagsan
adigo maciine tadiba